halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa subax axada bisha abril waa lix iyo toban sannadka laba kun iyo toddobiyo toban idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinka daadiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba xuseen barre aadan
xilwareejintu way dhacday habeenkii xalay ahaayay dhacday labada guddoomiye guddoomiye taabit cabdi maxamed oo ah guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir loo soo magacaabay ayaa xilkii si rasmiya ugala wareegay guddoomiye sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale
afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo ka warramaya munaasabaddii xilwareejinta maamulka gobolka banaadir oo uu xalay la wareegay guddoomiyaha cusub taabit cabdi maxamed waraysi ayaannu arrintaasi idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan dadweynaha dalka turkiga oo maanta u dareeraya afti loo qaadaya hannaanka xukunka dalkaasi iyadana warbixin ayaan dhegaystayaal idinka haynaa waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan dareenka dadweynaha ka qaybgelaya tartanka ciyaaraha dhallinyarada soomaaliyeed ee waqooyiga amerika ee ka socda gobolka ohio ee dalkan maraykanka qodobadaasi iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida milatariga dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya in kuuriyada waqooyi ay xili hore oo saaka ah u fashilmay gantaal ay ka rideen magaalada ku taala dekada ee simbo kuuriyada koonfureed ma aanay bixin faahfaahin la xidhiidha gantaalkan la riday islamarkaana ma cadda nooca uu yahay gantaalka ay kuuriyada waqooyi riday riditaanka galtaankan ayaa imanaya wax yar kadib maalin markii dalkaasi uu sameeyey dholotus military oo laga daawanayay dhammaan caasimadaha adduunka kaasi oo ay muujinayeen awoodda dowladda uu madaxa ka yahay kim jong un xogayaha difaaca ee dalkan maraykanka jim mattis ayaa si kooban u sheegay in madaxweynaha maraykanka iyo milatariguba ay ka warqabeen riditaanka gantaalkan aan lagu guulaysan ee waqooyiga kuuriya wax yar kadib markii la riday gantaalkan war ka soo baxay taliska basifiga ee ciidamada maraykanka ayaa lagu sheegay in nooca gantaalkaasi aan weli la qiimeyn amabase ilaa iyo hadda la qiimeynayo iskudayga waqooyiga kuuriya ee riditaanka gantaalkan ayaa la sheegayaa in aanu xakinaha ku samaynin safarka madaxweyne ku-xigeenka waddanka maraykanka mak pence ee kuuriyada koonfureed diyaaradda air force laba oo ay la socdaan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka bensi marwadiisa ayaa la sheegay inay ku socotay sidii u qorshaysnayd safarkooda taasi oo ah inay gaadhaan caasimadda koonfurta kuuriya ee siyool galabnimada maanta saddexdiiyo badhka galabnimo xilliga maxalliga ah ee dalkaasi gantaalkan ay ku guuldaraysteen waqooyiga kuuriya ayaa ka soo baxay saacad un kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenku uu ka baxay magaalada ancorid ee gobolka alaska ee waddankan maraykanka isagoo u jahaysan safar dheer oo uu iskaga kala dab qaadaya washington ilaa iyo waqooyi bari asia howlwadeenada bens ayaa sheegay inuu deg deg ula xidhiidhay madaxweyne trump oo ku sugan florida master bens ayaa shalay sabtidii ka baxay magaalada washington isagoo u kicitimay safar toban maalmood qaadan doono oo uu kusii hakan doono dalalka jabaan indonesiya australia iyo weliba hawaii waxaana uu noqonayaa safarkiisii ugu horreeyey ee ugu baxo dalalka eshiyada basifiga halkaasi oo uu ku soo yeelan doono wadahadalla dhinacyada ganacsiga dhaqaalaha iyo ammaanka oo ay ka mid tahay tallaabooyinka militari ee waqooyiga kuuriya afhayeenka madaxweyne ku-xigeenka oo lagu magacaabo mark loter ayaa v o a u sheegay in safarkan lagu xoojin doono siyaasadda dowladda islamarkaana lagu kordhin doono qiimaha xulafada dalalka eshiyada basifig booqashadan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka bens ayaa bilaabmaysa maalin kadib dabaaldegii waqooyiga kuuriya ee asaasahoodii kim labasong kaasi oo geeriyooday sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii subax wacan u wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan udulena waxaad dhegaysanaysaan v o a oo idinka imanaysa washington haatanna magaalada muqdisho guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir taabit cabdi maxamed ayaa xalay si rasmiya ula wareegay xilka guddoomiyenimada gobolkaasi waryahayaga xuseen barre aadan oo hadda stuudiyaha igula sugan ayaa cabdifataax cumar xalane oo ah guddoomiye afhayeenka gobolka banaadir khadka telefoonka kula xidhiidha islamarkaana amuurtaasi ka waraystay xil wareejintu way dhacday habeenkii xalay ahaayee dhacday labada guddoomiye guddoomiye taabit cabdi maxamed oo ah guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir loo soo magacaabay ayaa xilkii si rasmiya ugala wareegay guddoomiye sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale oo magaaladan wax badan ka soo qabtay ummadda soomaaliyeedna ay xusuusan doonto waajibkii iyo mas-uuliyaadkii iyo siduu usoo maamulay muddadii halka sana iyo shanta bilood ahayd ou caasimadda odageeda iyo iyo maayarkeeda intaba ahaa xilka waxaa la wareegay guddoomiye taabit cabdi maxamed waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliyeed mudane xasan cali khayre wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka wasiir juxa iyo wasiiro badan iyo xildhibaano iyo shacab aada u fara badan iyo iyo fanaaniin ayaa ka qayb galay waxayna ka dhacday xarunta aqalka dowladda hoose ee official governo mas-uuliyiinta meeshaasi ka hadashay maxay sheegeen mas-uuliyiinta ugu horeeya ra-iisul wasaaraha dalka doctor xasan cali khayre aad iyo aad wuxuu uga hadlay arrinta abaaraha wuxuu aada uga hadlay abwaan soomaaliyeed oo abwaan carab o la yidhaahdo oo asigoo lugta ka go-an gabay qiiro badan jeediyey aada iyo aad buu uga hadlay waxau uga hadlay gabar la yidhaahdo faa'ise cabdirashiid cabdirashiid oo iyaduna ahayd gabar iyadoo u shaqaynaysa qaranka soomaaliyeed dhaawacantay oo qaarkeeda dambe dareemihii ka dhinteen oo iyaduna goobta timid caawa ayuu aada ra-iisul wasaare khayre uga hadlay wuxuu ka hadlay gabdhihii yareraa ee fanaaniinta ahaa ee ubaxa degmada boondheere agoonta ahaa ee heese qiiro badan meesha ka jeediyey ayuu ra-iisul wasaare khayre aada iyo aad uga hadlay wuxuuna sheegay inay ummadda soomaaliyeed tusaale u tahay in saacaddan ay intaasoo soomaaliyeed ay joogaan oo ay u taagan yihiin horumarka dalkooda inay guul gaaraan ayuu aada iyo aad dhanka wadaniyadda ayuu ra-iisul wasaare uga hadlay sidoo kale guddoomiyaha cusub ee xilka la wareegay ayaa isaguna markuu khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa jeediyey kadib wuxuu yabo sameeyey lacageed lacago badan baa abaaraha loo aruuriyey iyano fikir aada iyo aada saliim u ah oo cusub ay ahayd oan uga mahad celinayno taabit cabdi maxamed oo ah fikir aada iyo aad curdan u ah marka waxyaabahaas iyo guddoomiyihii hore oo xilka wareejiyey oo isaguna ka hadlayey wuxuu soo qabtay iyo inay la shaqeeyeen dhammaan shaqaalaha kun iyo toddobada boqol ee shaqaale ee gobolka banaadir oo salla-aantood wax qaban karin waxyaabahaas ayay caawa xafladdu ku saabsaneed dhammaanteedna guul iyo waxa weeye isxafis iyo isku ducayn iyo isku marxabayn ayay ku dhammaatay ugu dambayntiina maayarka cusub ayaa sagootiyey maayarkii hore asigoo gaarigiisa saaray halkaasay xafladdii ay ku dhammaatay
afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo khadka telefoonka ugu warrameeyey xuseen barre aadan oo ku sugan washington
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a dadweynaha dalka turkiga ayaa saaka u dareeraya afti laga qaadayo dadweynaha dalkaasi oo ku saabsan qaabka uu noqon doono hanaanka loo maamulayo dalkaasi iyo awoodaha uu yeelanayo madaxweynuhu cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan ku eegaya wararkii ugu dambeeyey ee arrintaasi la xidhiidha dalkani turkiga oo muddo dheer ku soo dhaqmaya nidaamka baarlamaaniga ah ee awoodda uu leeyahay ra-iisul wasaaruhu ayaa sida uu qorshuu yahay aftidan shacabka dalkaasi ay codog u qaadayaan in la furo dastuurka si wax ka bedel loogu sameeyo nidaamkaasi iyadoo lagu wado in loogu gudbo nidaamka loo yaqaano presidential system ee uu madaxweynuhu awoodda leeyahay iyadoo haddii dadku ay haa ugu codeeyaanna ay wax badan ka bedeli doonto islamarkaana ay awooddu u wareegi doonto dhinaca madaxweynaha maxamed axmed xasan waa xildheere arrimaha turkiga kuna sugan magaalada istanbul
wadanka turkiga oo kusoo dhaqmayay nidaamka baarlamaanka ah ayaa waxaa la doonayaa in loo wareego nidaamka madaxweynaha oo awoodda la siiyo madaxweynaha hay-adaha dowladda ee dalkaasi turkiga oo alaabo ra-iisul wasaaruhu awoodda lahaa ayaa la filayaa in haddii tallaabadani ay meel marto inay awood dheeriya siiso madaxweynaha waddankaasi waxyaalo badan baa isbedelaya awooddii waddanka prime ministerku uu awoodda lahaa madaxweynuhuna uu ahaa madaxweyne sharafeed ayaa waxa loo wareejinayaa dhanka madaxweynaha haddii aan dib ugu noqono wadankan ninkii asaasay ee mustafa kamal ataturki iyo madaxweynihii ku xigay ismat ununu labadaas ayaa ahaa madaxweyneyaashii wadanka soo hayay intaa kadib ayaa dib loo bedelay wadanka oo waxaa loo wareejiyey nidaamka baarlamaanka ah ee prime ministerku uu awoodda leeyahay madaxweynaha dalkaasi rajab tayyib erdogan oo si xoogan ugu ololeynayay aftidan loo qaadaya dastuurka ayaa murushalay la hadlayay dadweynaha u sheegay waxa uu ugu yeedhay inay samaynayaan isbeddel aada muhiim u ah Bu reform sıradan bir reform değil. Çok ciddi bir dönüşüm, çok ciddi bir değişim yapıyoruz. Ve bayrağımızı asla kimse kirletemez. Onlar paçavralarıyla gösteriler yaptılar. Ama onların walaalayaal aftidani ma aha afti caadiya waa waqti muhiima waxaannu samaynaynaa isbeddel aad muhiim u ah calankeenna cidna ma wasaqayn karto kuwii isku dayey waan ka guulaysannay hadafkeennuna waa inaannu ahaanno hal waddan waddankaasoo ballaciisu yahay toddoba boqol siddeetan iyo saddex kun oo kilomitir oo isku wareega nidaamkan ayaa imanaya iyadoo xilliyo kala duwan ay dalkaasi turkiga ka soo dhaceen qalalaasad siyaasadeed oo xilliyada qaar ay soo farageliyeen militarigu waxaana ka qayb qaadanaya aftidan malaayiin qof oo turkiya iyadoo la tilmaamayo in labada dhinac ay isu dhow yihiin walow qiyaasaha qaarna ay muujinayaan inay horeeyaan qolada taageersan mabda ahaa oo ah in wax kabedel lagu sameeyey dastuurkaasi waa kan mar kale maxamed axmed xasan oo ku sugan magaalada istanbul cabdixakiinow ra'yi ururno kala gedisan oo la sameeyey waxa ay muujinayaan in aada iyo aada la isugu dhow yahay labada dhinacba qolyaha diidan maya oo ah inaan dastuurka waxa laga bedelin iyo qolyaha ogol in wax laga bedelo balse saadaashii u dambeysay hadda waxaay muujinaysaa in tiro aada u yar ilaa boqolkiiba konton ilaa boqolkiiba konton iyo sideed meelahaas ay u badan tahay in dadweynuhu uu ku ansixiyo nidaamkan in loo wareejiyo nidaamka madaxweynenimada waxaa la filayaa konton iyo shan milyan oo turki ah inay codkooda dhiibtaan waxaana u muhiimsan magaalada istanbul oo shan meelood oo meel dadka turkiga codkooda dhiibanaya ay ku nool yihiin haddii aan eegno saadaasha la muujinayo gobolada qaarkood sida wadamo badan adduunka jirta gobolada coostiga ama badda ku yaala afar referendum oo dhacay oo wadankan ka dhacay ilaa kun sagaal boqol lixdankii dadku waxay u codeeyeen maya gobolada coostiga oo badana la dhaho dadka liberaalka iyo xornimada jecel ayaa ku badan halka gobolada dhexe ee anatolian loo yaqaano ee turkiga ee caasimada ankara ku dhodhowna ay u badan yihiin dad kasoo jeeda nooc dadka loo yaqaano conservativeka sidaa darteed la filaayo inay haa u codeeyaan waa saadaasha dadku ay muujinayaan markii la eego doorashooyin aftiyaashii hore ee la qaaday haddii aftidani ay meel marto islamarkaana la ogolaado in wax kabedel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi ayay taasi madaxweyne erdogan oo tan iyo sannadkii laba kun iyo saddexdii si talantaaliya madaxweynihii ra-iisul wasaare dalkaasi uga soo ahaa ay sii doontaa awood badan islamarkaana ay u ogolaanaysaa inuu xafiiska sii joogi karo tan iyo sannada laba kun iyo sagaal iyo labaatanka isagoo wax kabedel ku samayn kara qaybaha kala duwan ee hay-adaha dalkaasi waxaanay aftidani imanaysaa kadib inqilaabkii militari ee dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii toddobaad ee sannadkii hore aada ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaca warbixintaasi inoo soo diyaariyay islamarkaasina inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
subax wacna wanaagsan ayaanu mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baynu idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacaddayada subaxnimo ee v o a ayaad degeysanaysaan haatana ohio gobolka ohaayo dalka maraykanka waxaa ka socda ciyaarihii dhallinyarada soomaaliyeed kuwaas oo sannad walba lagu qabto gobolkaasi tartankan ayaa ah kii toddobiyo tobanaad ee la qabto haddaba muxuu tartankani saameyn ku leeyahay dadka u daawashada taga sannad walba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa xarunta uu tartankaasi ka socda goordhoweyd nooga soo diray wariyahayaga maxamuud mascade
waxaa weli si xiise badan uga socda magaalada colombos ee gobolka ohio koobka la yidhaahdo indhor saakar kaab oo ah koob sannadkiiba mar lagu qabto magaaladan colombos waxaana ka soo qayb gala dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimaado gobollada dalkan iyo waddanka kanada ka sokow ciyaaraha in halkan loo yimaado waxaa dheer in bulsho fara badan oo taageerayaal iyo dad caadi isugu jiray halkan yimaadaan iyagoo isdhexgal isbarasho iyo weliba kalgacayl isku qabana ay halkan ku wada sheekaystaan waxaa haddaba aan jeclahay in aan la sheekaysto qaar ka mid a dadweynahaasi meelaha kala gedisan ka yimid oo aan dareenkooda iyo siday barnaamijkan uga soo qayb galeen aan wax ka weydiiyo magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer iligey ee minnesota safarkii aad uga timid ee halkan u timid dabcan ma sahlana oo waa uu dheeryahay ee inaad ka soo qayb gasho oo aad halkan ciyaarahan u timaado maxaa kugu kalifay waxaa igu kallifay inaan arko bulshada soomaaliyeed ee ku nool maraykanka ee isboortiga jecel iyo ciyaarkii reer saaniyada ugu dhisan oo isboortiga ay u ciyaaraan ay u noqdaan ciyaar maskaxda ka dhisan oo aan u socon dhinac qaldan u socdo dhinaca wanaagsan intii aad marka joogtad aad iga waranto dadweynihii halkan iskugu yimiday sidaad u aragto dadweyne halkaan isugu nimi waxaa ka mid a dadweyne badan oo aan dhowr iyo labaatan sano aan is arkin oo aan isku aragnay halkan oo aan qaarkood aan iskoolmeed ahayn ee diyaaris dugsi hoose dheh oo ka yimi kanada iyo gobollada maraykanka marka aadaan ugu farxa dadweynaha halkan isugu yimid waxaa ka mid a gabadhan soomaalida ah oo iyaduna ka timid waddanka kanada magaceeda ayaan jeclahay inaan weydiy walla markoo magacaaga sheeg zaynab from toronto zaynab ayu zaynab maadey ee zaynab maadey bal iga warran ee ka soo qaybgalka ciyaarahan sida aad u aragto iyo dareenkaaga iyo dabcan waxyaabaha ee kugu kalifay ilaa iyo kanada inaad halkan uga timaado Ah, marka hore waxaa igu kalifay in ciyaalka aan dhalay ah, mid ka mid a ayaa ciyaaraya geemka Ah, aniga nasiib waxaan u yeeshay sanadkii hore iyo sanadkan inaan kasoo qayb galo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko soomaali in tiimam ciyaal soo koraayo age kasta leh nooc kasta leh Ah, aadaan ugu faraxsanahay in- inaan arko in geemamka in bulshada inay isbartaan ciyaalka ay ka kala yimaadeen in north america gaalo kasto state walba aan isbaranoos in ilmihii qaar yar qaar weyn in age kastay leeyihiin dad waaweyn dad yaryar marka aadaan ugu faraxsanahay inay isbartaan every yearna inay kasii horumaraan ay guul sii gaaraan oo meel kasii fiican ayaan rajaynaynaa ee zaynab marka intii aad hadda joogtay ee magaaladan sanadkii labaan baa timid waxyaabaha maskaxdaada ee ku reebma ee markii aad ku noqoto magaaladaada aad xusuusanayso maxaa ka mid ah?
Ah, n- waxaa ka mid aan dadka aan- aan aan isdhexgalnay dad aan hore u aqaanay dad aan hadda bartay society-ga n- yacni n- nolosha kala duwan oo mar al markii lays arko ama dad mar hore isugu dambeysay ama dad hadda yimid aan ciyaalka soo koraayaan oo dad cusub ay isbaranayaan dad ay weligood is arkin qaraabo n- ehel n- deris everywhere adduunka meel kasta laga kala yimid aad iyo aad yacni ayagana ay ugu faraxsan yihiin annagana aan ugu faraxsannahay haatanna waxaan la joogaa nin ka mida isaguna dadkii halkan u yimid ciyaarahan inay ka soo qayb galaan ee bal marka hore waxaad ii sheegtaa magacaago saddex cabdiqaadir caraale cumar ee cabdulqaadir ee dabcan dadweynihii halkan aan ku arkay ee aadka ciyaarahan uga soo qayb galay maalin walba joogay ayaad ka mid tahay bal ka soo qaybgalkaaga dareenkaaga iyo waxyaabaha aad halkan ee, u timaado inaad ciyaarahan ka soo qayb gasho ugu yaraan toddoba-iyo toban sano ayaan imaanayna ohio si aan dhallinyarada yaryarkaa u tusno in weli isutagga iyo isu imaanshaha bulshada soomaaliyeed uu weli nool yahay islamarkaasna aan ugu tagno ah, muxuu ahaay taariikh ay ayagana meesha ka sii wadaan oo aan noqono sida macallimiinta kale meesha joogta ibraahim suudaani dad marka dambe bannaanka ka fiirsado maamulkan ayaga sii wado isjeclaado isbarto dhallinyarada washington ka timid ee hadda waxaa wala ciyaa- wada ciyaarayo kuwii ohio waxaana ku xiga annaga iyo toronto oo reer washington ah marka si loo tusiyo in dadka waaweynaa ee qaarkood awoowayaasha yihiin inay weli ciyaarayaan si dhallinyarada yaryar ee dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhex dhigatane ugu daysadaan ee u noqdaan hormuud ee adiga shakhsiyan maadaama aad washington ka timid ee sidaad ii sheegtana toddobiyo toban sano aad imaanaysa sanad walba waxyaabaha kugu soo celceliya ee aad halkan ku jeclaatay inaad ciyaarahan uga soo qayb gasho daad iga warran midda ugu horeys waa is aragga saaxiibada ay ka kala imaanaya washington siyaalo from atlanta ilaa iyo washington d c iyo boston midda kalena waxaa jiro dhallinyaro badan oo yar yar ah oo afkan dhagaha naga maqlay ama raadiyaha naga maqlay oon weligoodna arkin sida midda ugu weyn oo aan usoo noqonoqonayno waxay tahay ma aha inaan naga ciyaarno bal inaan dhallinyaradu ku guubaabinno si macnaha dhallinyarada loogu guubaabiyo in aysan ay meesha ay u yimideen isjaceyl iyo isbarasho aysan u noqonin mid ay ku dagaalamaan dagaal wuu dhacaya mararka qaarkood contact physicala jirto laakiin dadka kala celinaya ama dhahaya waryaha waxaasaa samayna waa annaga dadka soomaaliyeed ee sanad walba ciyaarahan ka soo qayb gala lagu qabto magaalada colombos ee gobolka ohio ayaa tiradoodu sannadba sannadka ka dambaysa sii kordhaysa waxaadna dareemaysaa farxadda iyo damaashaadka waxaana ciyaarahan oo soo socday tan iyo maalintii khamiista lasoo gebagabayn doonaa maanta oo axada maxamuud mascade v o a ohio
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a hay-adda somali peace line ama tubta nabadda soomaaliyeed waxa ay ka mid tahay hay-adaha soomaaliyeed ee muddaba ka shaqaynayay qaabka nabad looga dhalin karo soomaaliya haddaba wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi kulan kula yeeshay guddoomiyaha hay-addaasi cabdulaahi maxamed shirwac waraysigan wuxuu u dhacay sidan intii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka soomaaliya waxaa jiray ammaan darro u dhaxaysa beelaha soomaalida inkastoo ay jiraan hay-ado soomaaliyeed oo si tabaruca u shaqaynayay iyo maamulada soomaaliya ka jira hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo in ka badan labaatan sano iyadu waday howlo isugu jira nabadaynta iyo weliba dhiirigelinta tacliinta iyo isdhexgalka bulshada waxaa guddoomiye ka cabdulaahi maxamed sirwac shir uu kaga qayb galay magaalada nairobi ayaanu ka weydiinay v o eda bal waxyaabaha shirkaasi uu ku saabsanaa waxaanu yidhi shir saddex maalmood socday oo ku saabsanaa howl aynu laba sano ka wadnay soomaaliya oo la qiimeynayay la iska wareysanayay maxaa maxaa lagu guuleystay maxaa muxuu ahaa mataqaanaa la gaari waayey wixii la gaari waayey sababtu maxay tahay hadda kabacdi sideebaa loo wadayaa hawshii arrintaas ayaan ayaanu imid oo la xiriirtay howlaha ay tubta nabadda soomaaliyeed ka wado wadanka gudihiisa arrimaha khilaafaadka iyo colaadaha ayaa inta badan ay tubta nabadda soomaaliyeed ay ka shaqaysaa gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe muddooyinka dambe khilaafyadii u dhexeeyay xaggee marayaan howlaha ad ka qabateen
khilaafyadaasi hadda way qaboobeen oo muxuu ahaa mataqaanaa dadku waqti badan ayay wada hadlayeen odayaasha iyo haweenka iyo dhalinyarada iyagoo gacan ka helaya ee maamulada ka jira shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexeba waxa weeyaan marka hadda colaadii weyneed ma jirto shirwac muddooyinkan dambe waxaa jira dad badan oo barakacayaal ah oo dagaalada meelaha kala duwan ee qabaa'ilada soomaalida ama jabhadaha ama maamulada kala duwan dhex marayay muddooyinkii dambe dadka halkaa ku barakaca qaar badan baan waxbarasho haysan qaar badan baa nabaad guur iyo dhibaatooyin la kulma howlaha marka nabadda laga tago maxaa kalood ka qabataan arrimaha wa waa su-aal fiican waaye sidii hay-adda loo dhisayba annaga laba shaqo ayaan qabanaa mid waxa weeyaan waa middaa nabadaynta oo wixii khilaafaada sidii loo xalin lahaa dadka inaan gacan ka siino arrinta kaleetana waxa weeyaan dadka barakaca maalan muxuu ahay gobolada aan annaga ka shaqayno muxuu ahay ku suganna iyagana qaarkoodna waxaanu gacan ka siinaa inay iyaga qudhoodu iyo dadka deegaanka ay ugu yimaadeen inay heshiiyaan dadkaani maaragtay inay caruurtooda daryeelaan inay waxbarashada maaragta caruurta u diraan marka waxaanu ka dhex shaqaynaa dadkaa soo barakacay caruurtooda siday wax u baran lahayd ugu dambayntii maxay tahay fariinta ku saabsan caqabadaha waaweyn ee muddadan aad howlahan soo wadeen tubta nabadda soomaaliyeed iyo talada aada ummadda u jeedinaysaan si xal waara loo gaaro waxa weeyaan waddanka dhibaatooyinka jira waxa weya midda koowaad waa amni darro waa mid waaye midda kaleetana waa dhaqaalo darro arrinta kale oo saddexaad oo iyaduna aadka muhiimka u ah waxa weeyaan siyaasad dhan u wada jeedaah ma jirto marka saddexdaas arrimood hadday meel ka jiraan waxa waaye dadkuna ay muddo soo dagaalamayeen waxay u baahan yihiin inay intay wada fariistaan wada hadlaan oo laga wada hadlo wixii hore dhacay sidii laga yeeli lahaa soomaaliduna dhaqanay ka leedahay muxuu ahay waxa soo socdana sidii laga yeeli lahaa haddana sidii loo wada noolaan lahaa marka arrintaas waxaad moodaa in ay aada u muxuu ahay u gaabinayso dowladda hadda jirta ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxda ka yahay iyo ra-iisul wasaaruhuna aad bay hadda baryahan ugu soo celcelinayeen in maaragtay dadka la heshiisiinayo arrintaasi waa muhiim waaye arrin meesha ka maqan waayo dadkaani way isdileen way kala baqayaan kalsooni iskuma qabaan qaarkoodna xanuun daran baa haya marka waxaas waxay u baahan yihiin dadka in laga qodxa bixiyo oo intay isu yimaadaan wada fariistaan wada hadlaan laba kasta wax ka dhexayda
gudoomiyaha hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed cabdulaahi shirwac oo magaalada nairobi ugu warramayey wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna aan ka codsado cabdixakiim maxamuud shirwac inuu wararkii u dambeeyey caalamka inoo gudmaro mahadsanid xuseen militariga dalka koonfurta kuuriya ayaa sheegay in waqooyiga kuuriya ay xilli hore oo saaka ah uu fashilmay gantaal ay ka rideen magaalada ku taala dekedda ee simbo koonfurta kuuriya ma aanay bixin faahfaahin la xidhiidha gantaalka la riday islamarkaana ma cadda nooca uu yahay gantaalka ay waqooyiga kuuriya riday dhinaca kalena iskudayga waqooyiga kuuriya ee riditaanka gantaalkan ayaa la sheegayaa inaan waxaakina ku samaynin safarka madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence ee kuuriyada koonfureed diyaaradda air force labo ay la socdaan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka pence iyo marwadiisa ayaa la sheegay inay ku socotay sidii ay qorsho ugu ahaa safarkooda taasi oo ah inay gaadhaan caasimada kuuriyada koonfureed ee seoul galabnimada maanta saddexdii badhka galabnimo xilliga maxalliga ah ee dalkaasi aad ay udmaadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno codkii fanaanka rashiid bullo iyo heeskii haweeya
rashiid bullo ibraahim iyo weliba heestiisii haweeye dhegaystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen waxaana heestaasi gebagabo tahay idaacadda iyadii subaxneyme ee naanta af soomaaliga ee v o a oo ay saaka si wada jira idinku daadiinaya xuseen barnaadan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono maanta afarta galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
I get